halkani waa washington laantabka soomaaliga idaacadda v o eed ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aruurnimo axada oo sagaal iyo toban ay tahay bisha noofembar sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonto anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah bixinta sharciga dalkugalka loo yaqaana baasaboorka oo dib uga bilowday bixintiisa gobolka soomaalida itoobiya kadib markii muddo uu xayirnaa adeegaan maanta bixinayno dadku muddo badan baasaboorku ka maqnaa sannad laga bilaabo ilaa saddex bilood baa jira kolba sidii loo kala horreeyey gruubkii ugu horreeyey ama qoof qaybtii ugu horraysay maanta waan bilownay sidaad aragteen imika annagaa u shaqaynayna marka waan bilownay ee lama dhammaystirin sabti walba maadaama la keenayo dadka maanta listiga aan ku jirin inay kasta sabtada hadduu ilaahay yidhaahdo iyo inta kalenimase waxaad sidoo kale maqli doontaan booliiska dalka turkiga oo baaraya dhacdo dil ah oo gabar soomaali ah toddobaadkan loogu geysto gudaha waddankaasi turkiga qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka warisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarada iyo shaqada ee qaxootiga falastiiniyiinta ayaa waxaa shalayta oo sabti ahayd ay sheegtay inay geeriyoodeen tobannaan dad ah inka badan tiradaasina ay dhaawacmeen kadib markii duqeen xagga cirka ay israa'iil la beegsatay dadkaasi oo ahaa barakacyaal ku sugnaa xero barakacyaasha ay ku jiraan oo duleedka gaza ku taalla xeradan qaxootiga ee ku taalla jabaliyah oo ah waqooyiga gaza ayaa sida hay-addu ay sheegtay waxaa sawirada laga soo qaaday ay ahaayeen kuwa argag gaxleh waxaana la sheegay in haween iyo caruur ay daadsanaayeen dhulka markii duqayntaasi lagu dhuftay kadib axmed radwan oo ka mid a dadka ka badbaaday duqayntaasi ayaa sheegay in xaalad khatara ay ka jirto goobtaasi kooxda ciraaq ka dagaalanta ee kataa'ib xisbullah oo loo soo gaabiyey magacooda k h oo ah koox awood badan oo hubaysan oo xiriir lale iiraan sida la sheegay ayaa meesha ka saartay cunaqabateyntii maraykanka uu ku soo rogay kooxda ee weerarada ka dhanka ah ciidamada maraykanka ay ka geysanayeen ciraaq iyo suuriya waxayna sabtidii sheegeen in duqeymaha noocan oo kaleeto ah ay sidoo kaleeto ujeedadooda tahay in cadowga laga saaro halkaasi maraykanka ayaa jimcihii soo saaray cunaqabateyn ka dhan ah dhowr xubnood oo ka tirsan isla shabakadaasi kataa'ib alxisbullah iyo maleeshiya kaleeto oo shiica la sheegay inay yihiin oo taageera iiraan iyo xogayahoodaba iyadoo sidoo kaleetana lagu eedeeyey kulug lahaanshiyaha weerarada ka dhanka ah maraykanka iyo xulufadiisa degan ciraaq iyo suuriya warkii dunidana waa naga intaa weli waxaa khatar ay ku sugan tahay xaaladahoodana ay cakiran tahay boqolaal dad ah oo ku sugan degmooyin ka tirsan gobolka gada halkaasi oo ay ka qaxeen dadka markii guryahooda ay ku baaba'een fatahaadaha islamarkaasina roobabkii da'ay ay intooda badan gooyeen buundooyin halbowlo uu ahaa dadka deegaanka khadka telefoonka waxa aan kula xiriiray guddoomiyaha hay-adda alraxma la yidhaahdo sheekh maxamed waadi oo isagu hay-addiisa ay ka howlgelayso gobolada jubbooyinka gaar ahaana gobolka gedo oo dhibaatooyinka ugu badan ee fatahaadaha xilligan ay ka jiraan
gobolka gedo saad ogtihiin waxaa ka dhacay fatahaado waaweyn gundooyinkii gobolka qaar ka midna waa go-een sida midda baar dheere midii buurdhuulo midii luuqna waxaa laga cabsi qabaa iyadana baabuurta hadday maraan ee go-aan ee go-do saas la ajligeed wax baabuuro mara ma lahan ilaa haddeer dadkii magaalooyinkaas xeebta deganaayo magaalooyinkaas weliga deganaa iyo dadkii kale ee magaalooyinka kala deganaa degmooyinka oo dhan gobolka kulli waa laga barakacay waa waxaa dadku ay noqdeen wax barakacay iyo wax sigtay oo dadka naftooda la cararay marka xajmigu xajmi aada u ballaaran weeye oo weligeed aan la arkin taariikhda inta la og yahay ceel waaq oo weliga ka fog buu gaaray fatahaada iyo dhibka garbahaarey buu gaaray balasxa wuu gaaray degmooyinka weliga ku yaala ee doolow iyo buur dhuubo iyo luuq iyo baar dheer warkooda daa ayaga waxaa la dhihi karaa boqolkiiba boqol dadku waa bara kaceen oo waxay u kaceen meelaha taagaga ayay aadeen waa tahay ilaa iyo haatan wax gargaara oo dadkaasi lala gaaray maadaama muddo ay ka soo wareegatay dhibaatada markii ay qabsatay ma jirtaa gargaarku dadkaasi wax macno leh oo la sheego oo gaaray ma jiraan marka laga reebo dhowr doomood oo hay-adda sodma ay geysay iyo magaalada dolow iyo magaalada baar dheere oo xoogaa raashin oo aada u yar la geeyey marka xajmiga dhibka dhacay iyo dawladda dhawaaqa ay ku dhawaaqday xaalad degdega marka la eego iyo musiibada dhacday wax gargaar ah oo macno leh oo la geeyey ma lahan qaarkoodna raashinka la geeyey xataa oo timir baa la ii sheegay baar dheere weli lama qaybin dadka way dhici kartaa hay-ada n g o ya iyo hay-adaha qaarkood inay magaalada raashin ka gadaan dadka ay u qaybiyaan way dhacdaa baar dheere luuq saas oo kale meelaha qaar way dhacdaa laakiin waxaa la dhihi karaa waxa gargaarka hadda la geeyey haddii la dhaho ha la qiimeeyo boqol kiiba shan kama badna musiibada ayaa aada u weyn wax gurmad oo macno leh oo gaaray ilaa haddana ma jiraan waa tahay magaalooyinka qaarkood sida baar dheere oo kaleeto maadaama laba gedi ay ahayd webiga oo dadka had haatan is isu gudbi karin noloshii waa sidee dadka kuwa aan barakicin ee xaafadaha taagga xataa degan
noloshu runta aad bay u adag tahay waxaad ka fahmi kartaa raashinka daruuriga qiimihiisa boqolkiiba laba boqol ayuu raashinka qaaloobay qofka garan kara waa garan kartaa dadku magaalada laba qeyb bay noqotay qeybtaas kale dadkii deganaa ayaga raashinku aad buu ugu qaaloobay markay rabaan inay soo aadaan qeybtan oo raashinka iyo kaydkii baqaarada yaalaan waa doon inay soo raacaan doonta meeshay taallana waa laba doomood keliya oo dad degan taqriiban dhowr boqoloo kun inay laba doon isticmaalaan waad garan kartaa xaalada taagan marka dadka kuwa barakacay iyo kuwa dhaqaalaha haysto iyo kuwaan haysan iyo kuwa biyaha ay galeen dhammaantood waa dhiban yihiin raashinka ku yar hadda laftigeeda xalay baan la hadalnay hadda waxaan la hadlay toban daqiiqa ka hor baan la hadlay degmooyinka qaar roobka waa da-ayaa luuq waa da-ayaa waa la hadlay hadda baardheere waa da-ayaa waa la hadlay hadda oo waxaa la filayaa in weli fatahaadii iyo roobkii ay soo socoto cabsidii waa jirtaa marka dadkaasi ilaahay baa u maqan xaaladoodana waa xaalad khatar ku sugan yihiin hay-addiina alraxma waxbay aruurinaysa gaar ahaana qurbo joogta markii loo fiiriyo sideed baahida wax uga qaban kartaan ilaa iyo haatanna maxaa idin soo gaaray
anaga hay-addiina alraxma foundation iyo guddi loogu talagalay gurmadka fatahaada oo gobolka gado ku magacaaban oo heer dad madax ah iyo dad kale oo magacda ay ku jiraan oo ay dhiseen mas-uuliyiinta federaalka ee gobolka gado kasoo jeeda qaar ka mid ah ayaa dhaqaaq baan samaynay akoonaan furnay qurba joogta lacagaa laga soo diray doomaan gadnay ilaa toban doon ayaan go-aansanay inaan gadno haddana toddoba doon baan haynaa doomahaasi ilaa hadda lama qaadin luuq oo dhan hal doon baa taallo oo weliba meel gaara ka shaqaynayso oo meelihii sal aan ka shaqaynaynin baar dheere intaa lacag laba doon baa taallo buur dhuuba doon baa la geeyey mana shaqaysa haddeer marka doomihii aan gadnay xataa oo dawladda aan ku ballanay inay qaadaan way qaadi weysay ma naqaana cilada meesha ka imaaday annaga marka hadda maanta waxaan raashin ka qaybin doonaa buur dhuubo haddii ilaah yidhaahdo iyo ceel waaq haddii ilaah yidhaahdo labadaba waxaan ka qaybin doonaa boqol qoys iyo boqol qoys waa waa wadnaa laakiin marka la eego dhibka taagan wax oo hal mu-asaso iyo dad gaar wax ka qaban karaan maahan annagana waxaa noogu daran hadda waa doomihii oo dadkii oo kala go-an oo wax qaadala la-yaa hay-adihii un-ta ama ha noqoto dawladda oo awood u lahay hataa lacag inaan ku qaadnaa damacnay waa noo suurtogeli weysay oo diyaaradihii waa weynay noo qaadi lahaa
sheekh maxamed waadi oo ah guddoomiyaha hay-adda alraxma ee ka howlgasho gobolada jubbooyinka oo kol dhow qadka teleefoonka iigu warramaya ayuu kaasi ahaa weli washington ayaad nagala socotaan iyo idaacaddeenna subaxnimo dhegeystayaal halkaasi aan idinkaga baaqaynana waa idaacaddeenna aruurnimo bal markana haddii aynu eegno fadhigii golaha guurtida somalilan ayaa isbedel waxa uu ku sameeyey ajandayaasha golahu uu horay u ansixiyey ayaga oo soo hormariyey xeerka doorashooyinka isku sidkan kaasi oo dhowaan la gudageli doono doodiisa warkan waxaa kasoo diray magaalada hargeysa wariyahayaga khadar maxamed cakulle
mudanayaasha golaha guurtida somalilan ayaa wax kabedel ku sameeyey habka jadwalka ajendaha golaha guurtidu uu u socday guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan ayaa fadhiga maanta mudanayaasha ku wargeliyey in isbeddel ay ku samaynayaan in qodobada ajendaha qaarkood hore loo soo dhigo kaas oo uu ka mid ahaa xeerka doorashooyinka ee somalilan ee golaha hor yaalla islamarkaana hore uga soo gudbay golaha wakiilada guddoomiyaha golaha guurtida somalilan ayaa mudanayaasha ku wargeliyey in qodobada qaarna la soo rarayo ajendaha waxbaynu ka bedelaynaa saa kaste kala horeynta anigii dii saddexdii xeer soo akriya saddexda xeer baynu ka horraysiinayna ha loo codeeyo hala isqoro ma aha inaynu u codayno waxaynu ajendii waynaanixi qodobka lixaad waxaynu ku ansixinay arrimaha bulshada markaa waxaynu u odaynaynaa inaynu soo rarro soo horasiino xeer waayahay waliba labaatan waa ogolaatay lixiyo tobanna waa diiday saddexna waa anna ma codaynin saasuu ku ansaxay kadib markii mudanayaasha labiiyo labaatan guurtida ka tirsanay ay ku oggolaadeen cod gacantaag ah in qodobka lixaad loo soo raro xeerka doorashooyinka halkii uu awal ka ahaa qodobka sagaalaad ayaa qaar ka mid a xildhibaanada golaha guurtida waxa ay soo jeediyeen aragtiyo waa kaa xildhibaan caydiid axmed horta marka hore waxaa jirtay wax khilaafaadkii lagaga heshiiyey yaa jiray kaanu waxaan leedahay wixii khilaafaadkii lagaga heshiiyey waan ogolahay anugu laakiin wixii lagu daray ee aan khilaafaadkii ku jirin ee arrimo badan taataabanaya waxaan leeyahay taa ha laga doodo khilaafaadkiina innagu guurti ahaan aan sidii lagu heshiiyey khilaafaadkii abu qaadano wixii khilaafaada ku soo daray xildhibaan cabdiqaadir indho indho ayaa isaguna isdul taagay saaka ku dheeraan maayo mudanayaasha hadlayaa badan anigu sidaa caydiid baa la qabaa kan kale lagu soo diray balaayadan aan ka reebay sidaasaa qabaa weliba saaka ayaasiin
waxaan anigu raayaha soo jeedinaya horta marjic baynu nahay marjicii ummaddanaynu nahay haddaynu goorti nahay golihii waa yeelka wey house of elders waa yeelkuna waa yeel wax weydii baa layidhi aanu daayaraana laakiin xero waa yeel baanu nimid waxaan soo jeedinayaa mudane guddoomiye iyo guud ahaanba golaha xeerkan ka soo gudbay golaha wakiilada check and balance waxa la yidhahda soo isulayihiin isa sax waxaan ma aha qur'aan samaawiya mana aha xadiiskii nebiga sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa ano nuxurka kelmadayda soo koobaya wax badan oo ku dhex jira oo xeerkii mustaqbalka ummaddan ee doorashooyinka runtii la taataabtay maadaama aynu goortunnahay yaanu dhayal inagu dhaafin waddankana duruufo badan baa jira guddi ha loo saaro weliba gaar ahaan guddigan waan cayimaya waan magacaabaya guddiga guddiga shuruucda ee golaha oo lagu lamaaneeyey xubno guddiya oo ay shirguddoonku u xulaan waay guddiga shuruucdu ee heer goole qaran distoor ka ilaaliyaan marka aayar yaanu ina hoos marin qaar ka mid a xildhibaanada golaha guurtida somalilan oo aragtiyahooda ka dhibtay isbeddelka ajendaha lagu sameeyey ayaa waxa ay taageereen in la gudagalo dooda la xidhiidha xeerarka doorashooyinka somalilan ee hore golaha wakiilada uga soo gudbay islamarkaana guddi loo saaro khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
waxaa la soo gaaray ama waxaa soo gaaray laanta socdaalkan raahde iyo jinsiyadaha deegaanka soomaalida ethoobiya ku dhowaad kun iyo shan boqol oo baasabooro ah kuwaas oo bixintooda la bilaabay arrintaasi ayaa ka dambeysay kadib markii muddo bil iyo waa ka badan hal sano iyo bil wakhti haatan ku beegan ay dibudhac ku timid bixinta deegaanka baasabooradii laga bixin jiray sida haatan uu ku soo waramayo wariyahayaga magaalada jigjiga ka soo warama maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata muddo sanad ku dhow ayaa waxayna helin shacabka deegaanka soomaalida baasaboorka iyagoo isku diiwaangeliyey islamarkaana dhammaanba maray shuruudihii looga baahnaa ee baasaboor qaadashada waxaana arrimahan loo aaneeyey in ay keentay adeeg xumo jirtay iyo baasaboorada oo dadka aad uga raagay muddo dhan sannad oo aynan shacabku helin adeegga baasaboorka haddaba dowladda federaalka ayaa qaaday tallaabo si arrimahaasi wax looga qabto iyadoo meesha laga saaray laga bilaabo mas-uuliyiintii ugu sarraysay wakaaladda socdaalka iyo jinsiyadaha dalka ilaa iyo kuwii deegaanada dalka oo dibahabayn sameeyey adeega shaqada waxaana haatani soo gaadhay laanta socdaalka iyo jinsiyadda ee deegaanka soomaalida ku dhowaad kun iyo shan boqol oo baasaboor ah islamarkaana la bilaabay bixintooda in la siiyo dadkii sugayey maarayaha cusub ee laanta socdaalka iyo jinsiyadda deegaanka sahre jaamac ayaa sheegtay in baasaboorada toddobaad walba ay iman doonaan xarunta islamarkaana bulshada la siin doono adeegaan maanta bixinayno dadku muddo badan baasaboorku ka maqnaa sannad laga bilaabo ilaa saddex bilood baa jira kolba sidii loo kala horreeyey gruubkii ugu horreeyey ama qoof qaybtii ugu horreysay maanta waan bilownay sidaad aragteen imika anaga u shaqaynayna marka waan bilownay ee lama dhammaystirin sabti walba maadaama la keenayo dadka maanta listiga aan ku jirin inay kasta sabtida hadduu ilaahay yidhaahdo iyo inta kale iyo intii kaleo dhan wixii uu ka maqnaa oo dhan adu dhowrku weeyaan tirada imika intaa exact ma odhan karo laakiin intii uu ka maqnaa oo dhan sabtida maanta bilowgeega maahine in la wadi doono oo la wada siin doono ayaan bulshada rabaa inaanu sheego caqabadihii jiray baasabooradu kaga raageen waxaa ka mid a xagga dowladda horta caqabaduhu ka jireeno baasaboor la-aan iyo jeldi la-aantii baa jirtay taa imika waa la xaliyo dee meel walba etoobiya oo dhanna way ka sidnayd waxay jigjigoon u gaara ma yahayn sidaad warka u maqasheen ama aad ula socotiin maanta waa laga wada bilaabay etoobiya oo dhan baasaboor bixitaanka caqabadihii imika ma jiraan dadkii looga shakisanaa dhibaatooyinka ama musuqaana dee saaad ula socotiin xeerka ayaa la geeyo hawshoodii weli way socotaa wax dhammaaday ma jirto imika wixii ka dambeya insha allah bulshadeenna inaan sida ugu fiican ugu shaqaynayno ayaan ku dadaalaynaa laakiin caqabadihii totaly waan soo dhaafnay ma odhan karee laakiin isbedelo way jiraan isbedelka waxaa ka mid a maanta oo kalea annagaa u bilownay meel kasta dadku waa looga bilaabay marka bulshadeenna waxaan odhan karaa way dhibaataysnaayeen muddo badan baasaboorku ka maqnaa marka samirkay nagu sugeen ay intaa nagu sugayeen inaan ugu mahadnaqan waan jecelahay adeega kuwa cusub sidii awal loogu adeegi jiray ee hogaanka soo mari jireen yaan kuwa ugu shaqaynaa kuwa cusboonaysiinta rabana dee uma baahno hogaanka toos bay noogu imanayaan exception maalinta jimcaha iyaga loo shaqeeya caruurta iyo renewga maanta jimcaan u shaqayna xuseen xaashi oo wasiirka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida waxa uuna soo booqday xarunta socdaalka iyo jinsiyadda deegaanka waxa uuna sheegay in caqabada ay ka mid yihiin adeeg xumo iyo raagitaanka baasaboorka oo hadda ka hor jiray haatan la bilaabay in bulshada ay qaataan adeega baasaboorka waxaan soo boqonnay laanta socdaalka iyo jinsiyadda oo ah meesha laga bixiyo baasaboorada dhab ahaan waxaan eegaynay bal shaqadu say u socoto bulshada deegaanku marar badan waxay ka cabataa adeeg xumo ayay ka cabataa marka baryahanba waxaan u kuurgelaynay bal dhibaatooyinka meesha ka jira waxaa noo soo baxday bilihii hadda u dambeeyey oo sanad muddo ku dhooba inay laba dhibaato jireen dhibaata waxay ahayd adeeg xumo oo lagala kulmayo shaqaalihii iyo mas-uuliyiintii iyo wax isdabamarin iyo adeeg xumo ayay ahayd dhibaatada kalena waxay ahayd baasaboorada oo daahay oo shacabkii ka daahay labadaa dhibaataba sidii loo xalin lahaa xisbiga iyo xukuumadduba heer deegaan iyo heer federaalba way ka shaqaynayeen sidii loo mataqaanaa loo xalin lahaa adeeg xumadii waxaa la isla qaatay oo la sameeyey in dib u habeyn lagu sameeyo shaqaale ilaa iyo hogaaminta laanta socdaalka iyo jinsiyadda ilaa heer qaran ilaa heer deegaan isbedelada la sameeyey waxaan is leenahay taas waxay keeni doontaa in dhiig cusub uu yimaado oo dardar cusub shaqadii la geliyo adeegga shacabku ay helayaanna uu noqdo adeeg hufan ta kale waxay ahayd dhibka kale laftiisa in la xaliyo dadaal baa la galay dowladda dhexe gaar ahaan dadaal culus bay gashay in baasaboorradii lasoo daabaco oo muwaadiniintii si deg deg loogu keeno marka hadda kun iyo dhowr boqol baa yimid waa toddobaad walba saasay u imanayaan hadduu ilaha yidhaha toddobaad walba in intaa la eg ayaa imanaysa waxaan ku rajo weynaa markaa dadkii wakhtiga dheer sugayay baasaboorada inay si deg deg u helaan shacabkuna uu helo adeeg ay ku qancaan oo hufan dhankooda qaar ka mid ah bulshadii iyagu muddada dheer sugayey baasaboorka ee maanta qaatay ayaa waxay cabirayaan dareenkooda dareenkayga horta maanta lama soo koobi karo in badan buu iga maqnaa baasaboorka sideed bilood waan sugayey muxuu ahaye sadee muddo fara badanna muxuu ahaye taqadarooyin badan waana loo qabanayay maanta alxamdulilah final waan taagannahay waqti aan heli lahayn baasaboorka waxaana dadka naga dambeeya kula talinayaa inay u samraan baasaboorka
baasaboorka hadda waxaan sugayay niyahow muddo aduu meelaha ku dhow lix bilood aduu bishii sideedaad ilaa iyo hadda dee bisha aan ku jiro bishii saddexaada intaasoo dhan uu iga maqnaa baahidaan kolka hore u qaba waxay ahayd niyo dee waxbarasho iyo howl ii socotay bay ahayd tii hadda dee jaansigeedii hadda maanta waxaan u haystaa alxamdulilah waan helay maanta dee intaasoo muddo aan waan sugayey alxamdulilah wey marka maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
dalka turkigana magaalada istanbul sida ay qoreen warbaahinta dalkaasi waxaa halkaasi lagu dilay gabar soomaali ah oo dilkeeda la sheegay inuu dhacay kadib markii dalxiis ay u tagtay wadankaasi ayadiiyo qoyskeeda sida ila wareedyo ay u xaqiijiyeen v o eda gabadhaasi dilkeeda ayaa booliisku waxay u qabteen ninkeeda islamarkaasina ilaa iyo haatan baaritaana ayaa socda haddaba aragtida soomaalida ee dilka gabadhaasi iyo dalka turkiga sidee looga hadalhayaa khadka telefoonka waxaan kula xiriiray maxamed cabdulaahi oo ka mid a ganacsatada istanbul
marka hore dadka magaalada degan maysa ka warheen dadkan waa dad mar dhow isguursaday sida la wariyey oo halkaan u imaaday inay holman ku galaan kadibna waxaan ka ogaana keliya idaacadaha turkiga markii aan baarnay oo idaacadaha waxay qorayaan inay yihiin dad oo maaragtay oo dhalasho ingiriis haysto oo nin dhalasho ingiriis haysto axmed la yihahdo inuu ku dilay gabar hotel oo la degnaa markii aan dabagalnay jaaliyad ahaan waxaa ogaanay gabadha iyo wiilku inay soomaali yihiin marka aada ugu xumaanay waan laga welwelay waa wax nagu cusuboo hadda aanan weli ka dhicin waddankan turkiga dadka deegaankaana wax weligood waxaa sameeya ma ahano dadkan hadda waxay ka imaadeen dalka ingiriiska bal waxaad iga warantaa markii falkan dilka uu dhacay booliisku maxay sheegeen ninka waatan la qabanayo sida warbaahinta qaarkood ay warinayaan ilaa iyo haatan maxay leeyihin booliiska markay qabteen kadib ninka asagoo baxsanayo taxiga raaci rabaa qoladii hoteelka ka degnaayeen booliiska ugu wacay kadibna waa la qabtay waa la xiray kuleeda way xiran yihiin ninka waa la qabtay waa la xiray gabadhan waxaa la geeyey qeybta dambe baarista oo meydka lagu hayo ilaa hadda waxaa la sugayaa inuu soo baxo baaritaankii sababaha ay isku dileen in la ogaado cabsida noocaasa waddanka weligeeda kama dhicin wax oo nagu cusub oo soomaali ahaana marka aada ugu xumaanay jaaliyadda iyo dadka degan dalka turkiga waa tahay ilaa iyo inta qofka dembiga looga cadeynayo wax dembiya ma laha ayay ka dhigantah oo baaritaan ayaa socdo weli marka hadda baaritaanada ayaa socdo booliiskuna ma cadeynin ayaad ileeda soo maa waa sharciga waddanka in la maro qofka markuu dhinto in la baaro oo filinjeer la geliyo qeybta wuxuu yaalaa maaragtay isbitaalka dawladda ay leedahay qeybta maaragtay maxkamadda kadibna hadda gabadha waalidkeeda imaaday shaleto way soo arkeen waxaana ku dadaalaynaa maaragtay in la aaso hadduu ila aadmo isagana maaragtay sharciga u yaalo waddankan in lagu xukumo waa hagaag ilaa iyo haatan asaga ma hadlay ama dad eheladiisa ah xataa cid arrintan ka hadasha ma jirtaa
de gabadhii wiilka waa dad qaraabaha sida naloo sheegay oo oo isku dhow oo isguursaday oo halkaana u imaaday inay maaragtay holimunkooda ku qaataan sida maaragtay maqaayadaha magaalada ku yaalo maalintii isniinta ahayd inay maqaayad maqaayadaha kamid ah waddankan ay ka qadeeyeen ee iska raaceen xataa naloo sheegay kadibna habeenkiina gabadha markuu dilay maalintii kalea la ogaaday oo sidiiu booliisku qabta isigana
xanuunada dhimirka mayaa jiro ilaa iyo haatan xaalad laga warrama ma jirta wax aan ka warhayno male because annaga ninkaan waddankaan muuse degnaynu dalxiisu noogu imaaday mana ogaan karin inuu qof xanuunsan yahay in kale meeqa beri ayay joogeen markii falka uu dhacay waxaa laga yaabay inay joogeen four five days ay joogeen waddanka dhanba aroos cusub inay ahaayeen ayaan maqalna maxaa ka jira
ha in ay bil isqabaan aan loo sheegay annaga xataa maalintii gabadhan arooskeedu ahaa isla maalintii ku beegneedna inuu dilay waa gartay marka arrintaan sidee naxdin iyo argagax ugu abuurtay soomaalida degan dalka turkiga muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshada ayaa aada loogu hadalhayay wallaahi dee waa wax laga naxo oo fal aada u foolxun oo weligeeda aysan ka dhicin waddankan maadaama soomaalida ay yihiin dad muslima boqol kiiba boqol oo maaragtay waana lagu baran inay maaragtay maaragtay ay isdilaan oo dad isqabo oo oo maaragta haddana aysan joogin africa ka imaaday wadamadan oo sida ingiriiska oo kale inay waxyaabahaas ku kici karaan waxaan filayna ma ahayn kolley walwalbada way abuurtay laakiin ugu dambeyn ninkii waa la haya waa la qabtay soomaha hadduu u baxsan lahaa xoogaa waxay noqon lahayd wax lagu wareero oo inta ninkaas laga qabanayo iyo waxaas oo laga yaabay aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga adaa mudan dahar walaa soo dhowo
kaasi waxa uu ahaa ganacsade maxamed cabdulaahi oo khadka telefoonka ee turkiga ugu warramayay markana dhinacii heesaha
way ku dhaladhobatayo dhawaca beriyana wada dhuubataye dhibaatada jacaylku way ku dhaladhobatayo dhawaca beriyana wada dhuubataye dhereriyo lahaadna way kala dhantaalo dhabankiyo gamugamugamu misku qaydhege dhereriyo lahaadna way kala dhantaalo dhabankiyo gamugamugamu misku qaydhege
dhabankiiyo gacmuhu fanaankii codka baxsanaa ee maxamed suleymaan tubeyc ayaan idaacaddeenii guud ahaanba kusoo gebagabaynaynaa waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonna haatan isma dhaafno
hageelo dhacadood laa joogtaan dhalankeed la yaabey marta aan ku dheesdaba sidadhee hageelo dhacadood laa joogtaan dhalankeed la yaabey marta aan ku dheesdaba ku dhawaaqayayo kugu dhaloolaya dhabankiyo gamugamugamu misku qaydhege ku dhawaaqayaayo kugu dhaloolayaaye dhabankiyo gamugamugamu misku qaydhege